halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda ayada fiidnimo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo arbacaha bisha januwarina waa saddex sannadka laba kun siddeed toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaani iyo cabdixakiim maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doonto idaacaddeenan fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya dhab ahaan ma ula wareegtay maamulka hawada diyaaradda soomaaliya dusheeda marayso xafiiska nairobi oo ku hadlaya magaca muqdisho ayaa mararka qaarkood ka jawaabaya ama la hadlayo mararka qaarna waxaa ka jawaabaya xafiiska muqdisho sida maalin horeba aad meesha ku arkayseen in diyaaradaha hawada soomaaliya maraya muqdisho lagala hadlayo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda racfaanka ee dowladda soomaaliya oo fasax u siisay inay baaritaan ku samayso siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siyaasigaasi oo dhaleeciyey go'aanka maxkamadda
waxaan hore u caddeeyey in dacwad uu xilaaliyuhu ka furay maxkamadda rafcaanka ay tahay mid siyaasadaysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddeeda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida
maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir ayaa ku amartay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo hore u soo noqday wasiirkii qorshaynta qaranka inuusan dalka ka bixi karin waxaana ay sidoo kale maxkamaddu u ogolaatay dowladda soomaaliya inay baaritaan ku samayso kiiska ku saabsan eedeymihii hore loogu soo jeediyey maxkamadda racfaanka ayaa sidoo kale meesha ka saartay go'aan hore ay u qaadatay maxkamadda gobolka banaadir oo fasaxayay siyaasiga dhinaca kale siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka jawaabay go'aanka maxkamadda waxaana uu ku tilmaamay mid siyaasadaysan oo dowladda soomaaliya ay doonayso inay ku xanibto dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ee muqdisho ku qabtay maanta ayaa waxa uu yidhi kow inay burisay go'aankii maxkamadda gobolka ee ahaa in aan rafcaan la qaadan karin labo inay igu soo rogtay xanibaad xagga safarka ah saddex inay xilaalinta siisay muddo dhan sagaashan cisho oo ay baaritaan kusii wado iyo inay ganaaxday qareenno lagu qasbay inay iga hor difaacaan maxkamadda maanta waxaan hore u caddeeyey in dacwad uu xilaaliyuhu ka furay maxkamadda rafcaanka ay tahay mid siyaasadaysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddeeda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed
shan sarkaal oo kenyaana ayaa la dilay kadib markii baabuurka ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab arbacadan maanta saraakiisha ayaa sheegay in saddex ka mida ciidamada kenya iyo laba sarkaal oo sarsare la dilay iyagoo ku safraya waqooyiga mandheera oo ku dhow xuduudda soomaaliya kooxda al-shabaab ee saldhigoodu yahay soomaaliya ayaa weeraro xidhiir ah waxay ka geysanayeen dalka kenya tan iyo sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii iyagoo kaga aargudanaya ciidamada kenya ay geysay soomaaliya
kadib markii uu garowsaday iskudaygiisii ahaa inuu nabad ka dhexdheliyo bariga dhexe uu meel gebi ah kasii dhacayo ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu talaadadii ku hanjabay inuu jari doono lacagaha gargaarka ee uu maraykanku u siiyo maamulka falastiiniyiinta waxa uu isweydiiyey trump sababta uu maraykanku lacago u siiyo falastiiniyiinta oo uu ku sheegay kuwaanan rabin inay galaan wadahadal nabadeed sida uu yidhi trump ayaa dhowr twitter oo uu kusoo qoray bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay waxaana uu ku yidhi maraykanku waxa falastiiniyiintu ay siiyaan boqolaal milyan oo doolarka maraykanka sanadkii mana ka helaan mahadnaq iyo karaamayn waxa uu sidoo kale uu twitter kale uu soo qoray uu ku yidhi xitaa ma rabaan inay wada xaajuudyadii dabadheeraaday ee nabadda ay la galaan israel trump ayaa ka xaraysiiyey falastiiniyiinta iyo muslimiinta dunida oo idil kadib markii sanadkii hore uu ku dhawaaqay inuu u aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimadda israel
banaanbaxyaal dowladda taageersan ayaa banaanbaxyo ka dhigaya guud ahaanba dalka iiraan maanta oo arbacaha maalmo kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagaga soo horjeedo dowladda iyo weliba dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha ee dalkaasi ka jira tv-ga dowladda iiraan ayaa soo daayey muuqaalo dadka isu soo baxay oo walfinaya calanka dalka iiraan kuna dhawaaqaya ereye ay ku taageerayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi ayatullah cali khomani khumani ayaa ku eedeeyey dowlado kale inay hurinayaan banaanbaxyada lagaga soo horjeedo dowladda kuwaasoo bilowday toddobaadkii hore islamarkaana ay ku dhinteen koob iyo labaatan qof cali khomani ee xogayaha golaha sare ammaanka qaranka ayaa ku eedeeyey dowladaha maraykanka britain iyo sacuudigu inay ka dambeeyaan banaanbaxyadaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowr fariimood oo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka fariimo uu ku muujinayo taageerada uu hayo mudaharaadyadaasi ka soo horjeeda dowladda iiraan
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a markana aynu gudogalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay kulan ballaaran oo ay ku soo bandhigaysay halka uu marayo dhaqaalaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay dadaal samaysay laakiin weli uu qabo in musuq maasuq baasan uu ka jiro waddanka wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan soo diray kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise oo ku tilmaamay inay tahay tallaabo horey loo qaaday in markii ugu horreysay wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ay dowladdu ku guulaysatay inay bixiso mushaaraadka ciidamada iyo kuwa shaqaalaha rayidka waxaan qirayaa in wasaaradda maaliyadda iyo dowladduba markii ugu horreysay tan iyo markii dagaalkii sokeeye uu dhacay ay hal sano si buuxda u bixiyeen mushaarkii ciidamada iyo shaqaalahaba iyo qaybo muhim ah iyo qaybo muhim ah oo ka mid ah howlwadiddii iyo adeegii wasaaradaha arrintaas waxay ku timi hoggaanka iyo taakulaynta iyo saboortka maogtahay madaxda sare oo dowladda iyo hoggaanka siyaasadda sida madaxweynaha prime ministerka baarlamaanka waxay kaloo ku timi dadaalka gaarka ah iyo isxilqaanka daarka ah oo aqoonta iyo dadaalka iyo waxqabadka iyo hufnaanta ku dhisan oo wasaaradda maaliyadda iyo wasiirkeeda iyo howlwadeenkeeda arrintaas markaan intaas aan leeyahay xoogaal baanu nahay oo wasaaraddu hadday wax iska sheegto shaki baa laga geli karaa waxaa la odhan karaa mawtade iyada wax iska sheegtay qof aan ku dhex jirin aan ka warhayn hadduu wax ka sheegana wax laleeyahay kama warhayo waxaanu nahay bangiga dhexe waa hay-ad ka mid ah garbaha waaweyn oo wasaaradda maaliyadda oo xoogaal buuxa u ah tallaabo kastaba iyo shaqaday qabato iyo waxa ay fuliso sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay u sarakacaan sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka waxaana uu dhanka kala xusay in madaxda dowladduna ay ku sifoobaan inay noqdaan kuwo la aamini karo waxaa lainooga baahan yahay ummadyahay soomaaliyeed dalkan inaan u sarakacno giddigeen bal hadda toban milyan oo dhinac wada kacay ka warran xumadda xoogay leeyihiin toban milyan oo qofba dollar bixiyada bal ka warran every month ee dollar dalkan innagaa iska leh waxaan u baahan nahay laba arrimood annagana waxbaa lanooga baahan yahay ummadda soomaaliyeed halkaa iga daawanaysana maanta waxbaa looga baahan yahay aniga waxaa laiga baahan yahay iyo dadkaan wada shaqaynaya dowladda madaxweynaha iyo booskayga xasan cali khayrana ay kaga go'an tahay in lana aamini karo adduunkaanu sheegno waa na aamini kartaanoo yidhi yes waa idin aamini annaga waxaad nagu aaminaysaan waxaad meeshaa noo aad soo gelisaan central bank lacag cid ha u dhiibina central bank ha u geenaysaan waa meesha lacagta inoo haysa wey hay-adda lacagteenna weeyaan waxaad bankaa gelisaan xaqiiqadu waxay noqonaysaa inay ku dhacaysa accountka dowladdu leeyahay xaqiiqadu waxay noqonaysaa in lagu isticmaali doono ama lagu dhaqangelin doono wixii aan idhi waa lagu dhaqangelinayaa ee baarlamaan kusoo ansixiyey aan cidna meel kale wax marinayn ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa madasha ka sheegay in weli uu dalka ka jiro musuq maasuq baahsan kaasoo loo baahan yahay in si wada jira loola dagaalamo si loo gaaro yoolka la higsanayo maanta bishu waa saddex labada kun iyo siddeed tobanka bishii janaayo waxaan aaminsanahay saddex maalmoodaa naga tagtay olredy sanadkan ma awoodno maalin iska daaya saacad inay naga tagto meesha aan joogna iyo shaqada ay ummadda soomaaliyeed naga rabto labada kun iyo toddobadii markii aan shaqada bilownay waxaan u sheegnay ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed inaan ku dadaali doonno ammaanada maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo ma joogno meeshii la rabay markii la yidhaahda ammaanada weli waxaan aaminsanahay musuq maasuq baahan inuu dalkan ka jiro weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnada dowladda inay soo gasho isbitaalada iskuullada lagu dhiso inay ku baxaan meel cidlaa weli waxaan aaminsanahay inaanan runta ka sheegin inaan musuq maasuqa la dagaalno sababtoo ah haddii ganacsatada iyo dhallinyarada iyo dumarka iyo qaybaha kala duwan oo bulshada cid walba aanay qayb ka qaadan in musuq maasuqa lala dagaalamo wasaaradda keligeed lama dagaalamayso musuq maasuq haddii wasaaradda maaliyadda iyo turbataar iyaduna aanay dad soo xirxirin u soo qaban musuq maasuq lagu soo qabtana waxay u sheegayaan shacabka soomaaliyeed been waaye musuq maasuq la dagaalami maayaan xasan cali khayre ayaa dhanka kala sheegay inaanay soomaalidu xor noqon karin inta ay ka helayso dhaqaalo ku filan si ay ugu suuro gasho inay iska bixiso deymaha lagu leeyahay waxaana uu xusay in si arrintaasi loo gaaro loo baahan yahay inay iskaashadaan shacabka ganacsatada iyo dowladda dhibaatadana haysata waxay tahay xor ma ahaan karno haddii aanan helin dhaqaale nagu filan dhaqaale nagu filanna ma heli karno haddii aanan ku soo noqon hay-adaha dhaqaalaha adduunka hay-adaha dhaqaalaha adduunkana kuma soo noqon karno haddii aanan xal u helin dhowr arrimood inaan la dagaalanno musuq maasuqa inaan dhisno wasaaradeenna maaliyadda iyo inaan keenno xal lagu xalliyo deyntana laku leeyahay intuba waxay u baahan yihiin inay iskaashato ganacsatada shacabka iyo dowladdu si markaa aan howlahaas u qabanno sanadkii lasoo dhaafay waan u mahad celinayaa bangiga iyo wasaaradda waxaa la soo gaarsiiyey meel wanaagsan waxaa la soo gaarsiiyey meel wanaagsan oo heedda lacagta adduunka ay leedahay soomaaliya horumar ayay samaysay laakiin wax badan ayaa idiin dhiman laakiin ay leedahay bisha meey marka aad gaartaan labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan bilaabi karnaa inaan idinla galno wada hadal ah sidii deynta laydinkaga dhaafi lahay laakiin haddii aad soo buuxisaan shuruudaha ah kow iyo laba iyo saddex iyo afar waxaan rajaynayaa inay wasaaraddu idinkala hadasho shuruudahaas maanta iyagu ma fulin karaan haddii dadka halka jooga marka aanay la qaban wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambaysay waday dadaallo ay ku kordhinayso sare u qaadista dakhliga gudaha dalka taasoo ay sheegtay inay iminka heer wanaagsan marayso waxaana ay xukuumaddu guulaha ay xilligan tirsanaysa ka mid ah in markii ugu horraysay ay bixiso dhammaan mushaaraadka shaqaalaha dowladda oo ay ku jiraan ciidamada qalabka sida xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
madaxweynaha soomaaliya ayaa toddobaadkii hore xadhigga ka jaray xarun laga maamuli doono hawada soomaaliya xaruntan ayaa waxaa la sheegay in ay la shaqayn doonto xarunta nairobi tan iyo inta si rasmiya loo soo xidhaya xafiiskaasi oo toddobiyo labaatankii sannadood ee u dambeeyey maamulayay hawada soomaaliya hawshan xafiiskan uu hadda qabanaya iyo weliba la wareegista maamulka hawada soomaaliya ayaa waxaa ku jiray mugdi ku aadan in dowladdu ay la wareegtay ama ay ula wareegtay rasmi ahaana maamulka iyo xafiiska muqdisho uu shaqadaasi qaban doonayo in kale warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysa waryahayaga falastiin axmed iimaan muddo dheer ayay dowladihii isaga dambeeya soomaaliya waxay ka shaqaynayeen in ay la soo wareegaan maamulka hawada soomaaliya adeegyada duulimaadka diyaaradaha ayaa waxaa in muddo ah laga hagayaa xafiis ay leedahay hay-adda ekawa oo ah hay-adda socdaalka hawada ee caalamiga ah waxaana hadda ay dad badani u arkaan in dowladda federaalka oo arintan muddaba dadaal ugu jirtay in la gaaray wakhtigii muqdisho loo soo wareejin lahaa howlaha xafiiska nairobi ee ekawa wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada cali jaamac jangeli haddana ah mudano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka waramaya heerarkii kala duwanaa oo ay soo mareen dadaalada dowladihii soomaaliya isaga dambeeyey ee dadaalka u galay dib u hanashada maamulka hawada soomaaliya hanaan iyo geedi socod dheer baa loo soo maray in natiijada maanta ah ee in xaruntii qalabkii lagu rakibo oo xafiiskii nairobi ka samaysnaa ee international civil aviation organizationku ay maamulayeen ee loo soo wareejiyo wakti dheer buu qaatay xafiiskii weli waa furan yahay laakiin waxaa tababarkii iyo iyo iyo howlgelintii baa bilaabantay wakti dheer buunu qaatay dad badan ilaa kumeel gaadhkii markii hore u n d b baa hayn jirtay kabacdi waxaa lagu soo wareejiyey dowladda rasmiga ah rasmi ahaan waa loo soo wareejiyey twenty twelve heshiiskaasna waxaa saxaxay wasiirkii cilmooga laakiin ma jirin dee daartii qalabkii wixii soomaaliya lagaga lagaga shaqayn lahaa markaa wasiirka gaadiidka duulistiiyo hawada ee hadda xilkaasi haya maxamed cabdulaahi salaad ayaan weydiiyey cidda hadda maamusho hawada soomaaliya iyo meesha laga maamulo isagoo sharxayana waxa uu yiri qalabkii lagu maamulayay hawada oo complete ah ayaa waxaa lagu rakibay magaalada muqdisho waa la tijaabiyey wuu shaqaynayaa shaqada nairobi ka socota mid lamid ah ayaa muqdisho ka socota shaqaalaha qeyb ayaa waxay joogaan muqdisho qeybna nairobi ayay joogaan qeybihii ugu badnaa weli waxay joogaan nairobi waxay usoo guurayaan muqdisho hadda waxaan ku jiraa tijaabo tijaabadaas oo ah labada system inay isla shaqeeyaan muddo marka aan isla shaqeyno muddo oo la ogaado in systemka muqdisho hadda ku rakibani uu si wanaagsan u shaqeynayo ayaaba waxaan soo xiri doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo xafiiska nairobi completelyna aan usoo guuri doona muqdisho hadduu ilaahay ka raali noqdo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa munaasabadii furitaanka xarun cusub oo laga maamuli doono hawada soomaaliya waxa uu ka sheegay inay si buuxda ula soo wareegeen maamulka hawada soomaaliya taasoo keentay in dad badani midmadow uu ka galo haddii xafiiskani uu qabanayo howlihii nairobi iyo haddii ay weli waxarsan yihiin oo u baahan farsamo iyo wakhti waa idinka arka dadka gadaasheeda taagan waa dadkii labaatan iyo todoba sana ugu dambeysay soo maamulayay hawadeedna soo maamulayay oo ka maamulayay nairobi haddan usoo wareegay magaalo madaxdii soomaaliya muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey waxaa ii caddaatay in aan u diyaarsan nahay keliya aqoon ahaan maahee xitaa qalab ahaan inaan ka horreyno waddamo badan oo afrikaana haddana maanta kulligeen aan markhaati ka nahay maalintan taariikhiga ah oo aan leenahay hawadeenna maanta gacanteenna ku jirtaa annagaana kontaroolna tani waa bilaaw
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi ayaan weydiiyey halka lagala xiriirayo diyaaradaha dulmaraya hawada soomaaliya ama iyaguba ay la xiriirayaan marka hadda waxaa weeyaan labada meel oo isla shaqayn doonaan si tijaabo ah ayay muqdisho iyo nairobi isula shaqaynayaan muddo bil iyo bar ah ayay isla shaqayn doonaan hadduu ilaahay idmo laakiin bisha february dhammaadkeeda completely waxaan soo xiri doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo xafiiska nairobi iyadoo shaqaalaha oo dhan ay usoo guuri doonaan muqdisho hadduu ilaahay ka raali noqdo inkastoo wasiirku sheegay in xafiiska nairobi lasoo xiri doono bisha february haddana waxaa jira duruufo farsamo oo qasab ka dhigi kara in xafiiskaasi uu sii furnaado sidoo kalena waxaa muhim ah iyana baahida loo qabo xarun kale oo laga hago diyaaradaha in laga furo gudaha soomaaliya sida ay ku talinayaan dad kale khibradda duulimaadyada iyo hawada si haddii mid ay shaqayn weydo mid kale ay u daboosho howshaasi cali axmed jaamac jangeli ayaa ka waramaya jiritaanka iyo furnaanshiyaha xafiiska nairobi iyo qorshihii hore ee ahaa in la furo xarun labaad
mudduu ahaanayaa back up markii hore waxaanu ku talagalnay oo qorshuhu ahaa back upka in hargeysa laga sameeyo waayo marka had iyo jeer waa inuu back up jiro because markii hore waxaa dhacday muqdisho ahaa mer waxa runtii meel kale oo la wareegta oo oo xasiloon oo dalkii ma jirin that's why sababta dee dabadda loo geeyey because dee nabadgelyada dayuuradaha dul maraya mas-uuliyadda waxaa le international civil aviation organization maxamed abuukar waa xeeldheere muddo ka soo shaqaynaya arrimaha duulista hawada kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka wuxuu ka waramayaa caqabadaha hor istaagi kara in si buuxda xafiiska nairobi loogu soo raro magaalada muqdisho caqabadaha horta hor istaagan waa saddex arrimood waa qalab oo aan dhamaystirnayn shaqaale aan loo hayn iyo sharciyad oo meesha olin marka waxa muqdisho loo fararay ma aha xafiiska nairobi waa bilowga xafiiska nairobi oo la raba qalabkiisa kow in la dhiso kadibna shaqaalihii loo helo kadibna loo helo sharciyadii marka caqabadaha ugu weyn hortaagan waa intaas marka laga soo tago shaqaalaha iyo qalabka maxamed waxa uu sharxayaa in muhim ay tahay in la helo sharciyadii lagu maamuli lahaa hawada okay sharciyada soomaaliya marka ay dowladdu burburtay waxaa buray actigii marka actiga gacanta kuma hayno regulationkana gacanta kuma hayno waxaa noo haya ekaaya marka si ay dowladda u qaadato waa in baarlamaanka laga helaa sharciyadii inay ansixiyaan taasoo hawada soomaaliya xafidi karto shaqaalihii adeeshika shaqadan qaban lahaa waxa nairobi jooga waa abuur ee shaqaalo ku filan maaha hadda waxay galaan b c oo shaqo ku filan maaha shaqaday hayaan marka ma qaybsanto shaqadii tan saddexaadna waa qalabkii qalabka muqdisho la dhigay waa qalabka haddaba yaala towerka marka qalabkiina bilowgiisii shan unbaa ka taala boqolkiiba inta kaleta ma yaalo waayo qalabka wuxuu ka kooban yahay waa communication waa aragti iyo waxa la dhaho daato inta waxaa ka yaala keliya hal ajif keliya muqdisho ka yaala wasiirka gaadiidka duulista hawada ayaan ugu dambeyn weydiiyey halka ay ku dambeysay in hargeysa laga furo xarun labaad iyo sida ay maamulka somalilan ugu qancin karaan in muqdisho laga maamulo hawada soomaaliya oo ay ku jirto tan somalilan maamulka somalilan waan ka wada hadalnay hawada soomaaliya runtii sida loo buunbuuninayo loo siyaaseynayo ma aha waxaan ka hadlaynaa xafiis qalab la dhigo lagala hadlo diyaaradaha laga hago marka wadahadal horena wuu inoo socday insha allah tacala waxaan rajeyneynana si wanaagsan inuu kusoo gabagaboobo oo labada dhinac bay ku faraxsan yihiin mas-uuliyiinta somalilan oonu isku dayna inaanu arrimahan wax ka weydiina ayaysan inoo suuro gelin iyadoo mas-uuliyiintii arrimahaasi ay qusayseen ay ka gaabsadeen inay nagala hadlaan balse somalilan ayaa iyadu sheegtay in wadahadaladii istanbul ee looga doodaya arrimaha maamulka hawada soomaaliya ay dowladda soomaaliya ka baxday islamarkaana ay wixii mas-uuliyada iyada qaadi doonto sidoo kalena waxay ka digeen cawaaqibka ka dhalan karaa haddii la isku dayo in hawada somalilan laga maamulo meel kale
falastiin baa dhegaystayaal warbixintaasina waxaynala socodsiinaysay waryahayaga falastiin axmed iimaan waxaanad ku dhegaysaneyseen idaacaddeeda fiidnimo idinka imanaysa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a sida uu qabo qof ka faallooda arrimaha gacanka kooriya ee fadhigiisu yahay magaalada sool ee koonfur kooriya wadahadallada u dhexeeya saraakiisha kuuriyada waqooyi iyo tan koonfurta kooriya kama cabsi markaasi kama cabsi gelinayaan xukuumadda pyongyang inay sii wado barnaamijkeeda nukleerka kuuriyada koonfureed ayaa soo jeedisay kulan sagaalka bishan dhex mari doona saraakiisha labada dhinac oo heerkooda uu sarreeyo kadibna madaxweynaha kuuriyada waqooyi kadib markii aan iraade madaxweynaha kuuriyada waqooyi uu khudbadiisa sanadlaha uu ku sheegay in pyongyang ay u furan tahay wadahadal wariyaha v o a zalitaka hok ayaa warbixintan soo dirtay waxaase inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray ciyaartooydan oo ah kuwa barafka ku dul orda ee kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku guulaysteen inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada ee la filayo in lagu qabto kuuriyada koonfureed waxaase masalada maystal ay tahay in haddii xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa labada dal ay u saamaxayso inay ka qayb galaan ciyaaraha baaqa kuuriyada waqooyi ee ah in horumar deg deg ah laga gaaro xiriirka labada dal ayaa muujinaya intaas ay dhici karto iyadoo dalka kuuriyada koonfureedna uu ku dhiirigeliyey dalka kuuriyada waqooyi ay dariska yihiin inuu ka soo qayb galo ciyaaraha waa kan madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun jain 북한 김정은 위원장이 신년사에서 We welcome that North Korean leader Kim Jong Un expressed a willingness to send athletes to the Pyeongchang Olympics and to hold waan soo dhoweynaynaa rabitaanka madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ee uu ku soo dirayo ciyaartooy ka qayb gasha ciyaaraha olombikada iyo ka dhowaajitaankiisii khudbaddii ujeediyey sanadka cusub ee ahayd in la qabto wadahadallo labada dhinaca waxaan rumaysanahay in tani ay jawaab u tahay hindisaheenna qabashada ciyaaraha olombikada si aan olombikada uga dhigno fursad lagu wanaajiyo xiriirada labada dal
kuuriyada koonfureed ayaa hore u soo jeedisay hindise ah in wadahadal heerkoodu sarreeyo labada dal ay ku yeeshaan tuulada xadka ku taala ee banmunjun dalka shiinaha ayaa tallaabadaas soo dhoweeyey jang shon waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha
China welcomes and supports North Korea and South dalka shiinaha wuu soo dhoweynayaa waana taageeraya dadaalada lagu wanaajinayo xiriirada labada kuuriya iyo dejinta xaaladda ka jirta gacanka kuuriya islamarkaasina lagu xaqiijinayo in gacanka uu noqdo mid ka caagan hubka nukleerka promote the easing of the situation on the Korean peninsula and realize denuclearization on the peninsula.
safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobay niki haley ayaa mar kaleeto waxay ku celisay in maraykanka aan weligii aqbali doonin kuuriyada waqooyi oo haysta hub nukleera As we hear reports that North Korea might be preparing for another missile test. I hope that does not happen. But if it does, waxaannu wararka ku maqlaynaa in laga yaabo in kuuriyada waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabinta gantaal kale waxaannu se rajaynaynaa in taasi aanay dhicin laakiin hadday dhacdo waa inaannu tallaabooyin kale ka qaadno taliska kuuriyada waqooyi dunida ilbaxa ah waa inay ka midowdaa oo ay muujisaa foojignaan lagaga hor jeedo dalkan dhagarlowga ah inuu sii horu mariyo hubkiisa nuyukliyeerka ah against the rogue state's development of a nuclear arsenal.
kuuriyada waqooyi ayaa hore waxay u samaysay tijaabooyin dhinaca gantaalada ah iyadoo iska dhigatiraysa cunuqabateynta caalamiga dalka kuuriyada koofureed ayaa doonaya inuu xaqiijiyo in tijaabooyinka noocaasi ah aanay carqaladeen ciyaaraha olombiga ee la filayo in la qabto bisha februari ee soo socota warbixintii wariyaha v o e da zalitka hog ayay taasi ahayd ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobayay markana dhegaystayaal aynu jalleecanoo dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanada maryam mursal cise
fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaannu mar kale idin leennahay weli waxaad nagala socotaan laantaaf soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonnaa qodobada idinku soo maqlana idaacadda ku maqli doontaan qaybaha dambena waxaa ka mid ah warar ku saabsan weerar ciidamada kenya lagula beegsada madheera kooxda al-shabaab oo shabeellaha hoose shan qof ku toogtay iyo weliba xubintii dooda gaaban balse marka hore warkii caalamka oo rogaal celisa
maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa ku amartay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo hore usoo noqday wasiirka qorshaynta qaranka inuusan dalka ka bixin waxaana sidoo kale maxkamaddu u ogolaatay dowladda soomaaliya inay baaritaan ku samaysan baaritaan ku saabsan kiiska ku aadan eedihii hore loogu soo jeediyey ay sii wadato maxkamadda racfaanka ayaa sidoo kale meesha ka saartay go'aan hore ay u qaadatay maxkamadda gobolka banaadir oo fasaxayey siyaasiga dhanka kale siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka jawaabay go'aanka maxkamadda waxaana ku tilmaamay mid siyaasadaysan oo dowladda soomaaliya doonayso inay ku xanibto dhaqdhaqaaqyadiisa siyaasadeed shan sarkaal oo kenyaani ayaa la dilay kadib markii baabuurkii ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab arbacadan maanta saraakiisha ayaa sheegay in saddex ka mid a ciidamada kenya ay laba sarkaal oo sare iyo laba sarkaal oo sare la dilay iyaga oo ka sufraya waqooyiga mandheera oo ku dhow xuduudda soomaaliya kooxda al-shabaab ee salligoodu yahay soomaaliya ayaa weeraro xidhiidh ah waxay la beegsanayeen dalka kenya tan iyo sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii iyagoo kaga aargudanaya ciidamada kenya ay geysay soomaaliya
kadib markii uu garowsaday in iskudaygiisa ahaa inuu nabad ka dhexdheliyo bariga dhexe uu meel gebi ah kasii dhacayo ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu talaadadii ku hanjabay inuu jari doono lacagaha gargaarka ee maraykanku uu siiyo maamulka filistiiniyiinta waxa uu isweydiiyey sababta maraykanku lacago uu siiyo filistiiniyiinta oo uu ku sheegay kuwo aan rabin inay galaan wadahadal nabadeed trump ayaa dhowr twitter oo uu soo qoray dhowr twiit uu soo qoray waxa uu ku sheegay maraykanku waxa uu filistiiniyiintu siiyaa buu yidhi boqolaal milyan oo dollarka maraykanka sanadkii mana ka helaan mahadnaq iyo karaameyn xitaa ma rabaan buu yidhi inay wadaxaajood la galaan israel trump ayaa ka xeraysiiyey filistiiniyiinta iyo muslimiinta dunida oo idil kadib markii uu sanadkii hore ku dhawaaqay inuu u aqoonsaday magaalada qudus caasimadda israel banaanbaxayaal dowladda taageersan ayaa banaanbaxyo ka dhigaya guud ahaanba dalka iiraan maanta oo arbaco ah maalmo kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda iyo dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha ee dalkaasi ka jira tiifiga dowladda iiraan ayaa soo daayay muuqaalada dadka isu soo baxayay oo walfinaya calanka dalka iiraan kuna dhawaaqaya ereye ay ku taageerayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi aayatullah cali khomeni khumani ayaa ku eedeeyey dowlado kale inay hurinayaan banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda kuwaas oo bilowday toddobaadkii hore islamarkaana ay ku dhinteen koob iyo labaatan qof
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a saraakiisha waddanka kenya ayaa sheegay in dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay dileen shan ka tirsan biliiska kenya iska horimaad ku dhex maray mandheera saraakiishu waxa ay sheegeen in dhowr askari oo kale lagu dhaawacay weerar labaad oo ka dhacay meel u dhow degmada ceelwaaq warbixintan waxaa inoo faahfaahinayaa waryahayga cabdixakiim maxamuud shirwac kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa jidka isku xidha degmada calwaaq iyo tuulada qutilo ku dilay ilaa iyo shan askari oo ciidamada booliiska dalkani kenya ka tirsan ciidamadani oo roonda ku jiray halkaasi marayay ayaa la sheegay sidoo kale in kooxdaasi weerarka u geysatay ay gubeen gaari nooca rikaabka oo ciidamadaasi ay lahaayeen sidoo kalena halkaasi ay ku dhaawaceen tiro kale isirsaaseen culus kadib lama ogo cidda ku waxyeelowday dhanka kale ee kooxdaasi la tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab balse ilawareedyo ku sugan deegaankaasi ayaa waxay sheegeen in kooxdaasi halkaasi ay ka huleeleen kadib markii weerarkaasi culus ay u geysteen ciidamadaasi ka gaalaabaxaya deegaanka qutilo gudoomiye ku-xigeenka koonfurta degmada mandheera daniel bodentich oo saxaafadda gudaha la hadlaya waxa uu sheegay saddex ka mid a ciidamadaasi halkaasi lagu dilay ahaayeen ciidamada rigliga ee booliiska dalkani kenya halka labada kalena ay ahaayeen ciidamada kaydka ee booliiska loo yaqaana k b r wuxuuna sidoo kale sheegay in halkaasi loo diray ciidamada koofiyad gaduuda ama g s uda halkani looga yaqaano iminkana halkaasi ay ku howlan yihiin qaab walbay u raacdaysan lahaayeen kooxdii weerarkaasi soo qaaday halkaas ayaa bishii nofembar ee sanadkani kooxdani waxay ku dileen laba ka tirsan ciidamada booliiska sidoo kalena halkaasi ayaa waxay ku gubeen gaarigii ay saarnaayeen xilli ay joojiyeen basri oo halkaasi marayay ayaguna ay ka ahaayeen ilaalo si looga hortago in kooxahaasi dilal iyo dhibaatooyin ay u geystaan dadka rayidka daniel waxa uu sheegay inay leexiyeen gawaaridii basaska ah ee ka imaanaya magaalada mandheera ee qabanaya magaalada nairobi kuwaasoo iminka maraya ayuu sheegay deegaanka marsabit mooyaale halkaasoo ay ka geli doonaan magaalada nairobi ciidamada militariga dalkani kenya howlgallo kala duwan ka wada qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ayaa sheegay in maalintii axadda sidoo kale ay ku dileen shan ka mid ah kooxda al-shabaab oo la aaminsan yahay inay ahaayeen kuwa weerarka ka geystay deegaanka ijaara fayeenka ciidamada militariga dalkani kenya david obanyo ayaa sheegay in ay burburiyeen gaarigii deegaanka ijaara kala tegeen kooxdaasi ciidamada booliiska ciidamada amniga dalkani kenya ayaa howlgallo culus iminka waxay ka wadaan qayba badan oo ka tirsan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto iyadoo dhacdooyinka saxiiga ee xarakada al-shabaab ay ka geysanayaan ay noqonaysa mid ku soo noqnoqonaysa dadka gobolkana walaac fara badan ay ka muujinayaan maxamed faarax shire v o a garisa dhinaca kalena dhegaystayaal maleeshiyaadka al-shabaab ayaa shalay galab degmada kuntuwaaray ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku toogteen shan ruux oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen jawaasiis u shaqaynayay dowladaha soomaaliya kenya iyo etoobiya shanta qof ayaa lagu toogtay meel fagaara ah iyadoo ay dadweynuhu daawanayeen waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa dhacdadan ka waraystay guddoomiyaha degmada baraawe ee aadan cumar
walaal waa mahadsan tahay horta waxaan ku dhowaahay idaacadda v o a ugu horeyn saad noola shaqaysaana waa idinkaga mahad celinaha bacdama waxaan xaqiijinaynaa in nimankii shaqwadayaasha ahaa ee shidada ahay soomaaliya inay burburiyaan loo soo loo soo diray oo wadamada ajaaniibta laga soo diray oo soomaaliya ku dhuumaalaysaha iyo wixii abashooqeestiyaal oo iyaka raacsanaay inay shalay gabaldhaci abaare ee shantii galabnimo ku laayeen dad shacab ahoo ayuka markaas ay ku eedeynayaan inay yihiin jawaasiis etoobiya iyo iyo kenya iyo uganda u shaqeynaya inay yihiin ay ku eedeynayaan kurtuwaari lagu laaya intaasaan kugu xaqiijinaa ma garan waa gartay xogta ad ka haysaan dadkan maxay ahaayeen ma dhalinyaray ahaayeen ma iyagay ka tirsanaayeen ma dad shacab ahoo deegaanka deganay ahaayeen bal haddaad faahfaahin ka hesheen waa mahadsan tahay walaalow saa annagaba ka warqabnada dadkan dadka shacabka ayay waxay qiil u yeelaan inta soo qabsadaan ay qiil u yeelaan waa jabhad oo meel ay ku tiirsan yihiin iyo meel loo raacda aan lahayn oo sidoodaba dadka shacabka soomaaliyeedna dhiigooda inay banaysteen ku taameen waaye qiil unbay u sameynayaan laakiin ayaka sidii hadda xogta nagu soo gaarayo inay yidhaahdeen jawaasiisay ahaayeen saas dadka dhiigooda ku banaysteen ayaa naloo sheega ma garan dowladda soomaaliya etoobiya iyo kenya sidaasaa ay ku eedeeyeen dadka dhiigooda ku banaysteen ma garan wa waa gartay marka halka toogashadan ay ka dhacda waa halkee waxaa halka toogashada ka dhacda walaalo waxa weeye degmada kurtuwaari waa magaalada gudaheeda magaalada gudaheeda meel fagaare ay dadku isku isku soo bixiyeen dadka masaakiinta meelaha ay kasoo gursadeen shan qof ayaas ku tuugteen shalay gabaldhac iyo abaare shantii galabnimo sidaas ayaa ognahay ayabkaa joogjoogo hadda waktigooda waaba idlaaday afar iyo shan meel walba sidaas ayabkaa ku haray shantii afartii ayaa dadka ss iskasoo qabsanayo halkaas kulaynahay dabcan ciddii qosaysana wax badan ayay ka bedeli doontaan isleenna dabcan haddii laga reebo nimankan meelo yaryar oo ku haray oo ku dhuumaalaysaha biidnillaahi kariim ilaahay idinkiisa mar dhowna sidii hadda dawladda soomaaliya ay ballanqaadaba oo amana aan ka warhayno in laga saari doono dadka shacabka shidadooda laga dulqaadi doonaan rajeynayna dhinaca kale waxaa jiray qorshe la doonayay in magaalada baraawe oo ku magacawneed xarunta rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo hadda aanay maamulku deganayn oo baydhabo uu kusii shaqeeyo waxaa jiray qorshe maamulku halkaa ugu guurayo garoonna laga dhisayay marka maxaad arrintaa nooga biirin kartaa waa mahadsan tahay ayadana halkeeda waaye waa sax garoonkii si si official ayaa loo daahfuray shaqadiisana waa socotaa si buuxday u socotaa waxaan rajeynaynaa bisha labaad sanadka cusub in diyaaradana ka degi doonto diyaaradna ka duuli doontaan rajeynaynaa haddi ilaahay laga helo haddeertaan wixii looga talagalo oo qalabka cuslaayo oo oo garoon lagu dhisaayona waa dhex yaalaan ciidamadii looga talagalay amniga inay sugaanana dabcan degmada kurtuwaar degmada aan dhaho sablaale iyo inta u dhexleysa degmada tuulada kunye berrow hadda nimankaan xaraayigooda ku dambeeyay ayay sanka kusii wadaayaan xagga amniga haddaan ka hadlo degmada baraawana waxaan u rajeynaynaa bisha labaad inay hesho garoon oo caalami ah international garoon ah inay heshaan rajeynayna
guddoomiyaha degmada baraawe aadan cumar oo khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga maxamed colaad xasan oo washington ku sugan
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somaali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkaddaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta doodda gaaban waxaa la diyaaraa maanta nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta doodda gaaban toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay in ka badan konton jaamacadood ayaa la sheegaa inay ka shaqeeyaan hadda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dadka qaar ayaa ku dhaliila jaamacadaha in aysan soo marin dariiqii sharciga ahaa ee loo baahnaa halka kuwa taageerana ay qabaan inay yihiin faa'iido ku soo korortay shacabka haddaba jaamacadaha tirada badan ee magaalada muqdisho door wanaagsan miyay ka ciyaaraan sare u qaadidda waxbarashada mise waxa ay qayb ka qaadanayaan hoos u dhaca waxbarashada xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti igu ah cabdimahad abshir caraale madaxa qaybta akadeemiyada ee jaamacadda hormuud ee magaalada muqdisho iyo maxamed xuseen maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho ugu horeyn cabdimahad ayaan jeclahay inaan su-aasha koowaad siiyo cabdimahad adigu sidee u aragtaa jaamacadaha badan ee magaalada muqdisho hadda ka shaqeeya
doro aad aad u mahadsan tahay waan dhowaha barnaamijka su-aasha haddaan hore usii galana aniga waxay ila taha aragti ahaan jaamacadahan kusoo badanaya weliba shantii sano hadda u dambeeyay wixii ka dambeeyay labada kun iyo labayo tobankii ayay jaamacaduhu inta badan aada usoo badanayeen numberkoodana wuxuu u dhaafaya kor konton sida barnaamijka ku sheegtaba marka aniga aragti ahaan waxay ila tahay waxay wataan wax walba caqabado iyo faa-iiday wataan laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay caqabadahoodu badan yihiin ama dhinaca negativeka ay wataan inay ka badan tahay faa-iidooyinka hadda ay keenayaan marka laga fiiriyo waxyaabo badan oo hadda dalka ka jira waa mahadsan tahay waa usoo laaban doonaa faahfaahinta caqabadaha aad sheegtay laakiin maxamed xuseen maxamuud ayaan jeclahay oo isna dooda marti ku ah maxamed adigu sidee u aragtaa jaamacadahan kusoo batay magaalada muqdisho bismillahi raxmaan iraxiim marka hore waa idin salaamayaa brofesorka iyo weriyaha iyo v o eda intaba runtii sida uu sheegay ustaadka jaamacadaha magaalada muqdisho aad bay ugu soo badanayaan sanadihii ugu dambeeyey tiradooduna way fara badan tahay aragti ahaan waxyaabaha aan aaminsanahay waxaa kamid a in jaamacaduhu ay faa'iido leeyihiin marka laga fiiriyo dhinacyo badan dhinaca kale marka laga fiiriyo dabcan way yeelanayaanoo oo jaamacadaha tiradooda faraha badanne in ay maaragtay tayadii iyo wax lamida ay jiraan laakiin waxaan isleeyahay meeshaad maanta aan ku sugannahay iyo sida aan u naalno marka la fiiriyo faa'iidooyin way jiri karaan waa laga heli karaa marka sidaasaan isleeyahay aniga aragti ahaan maxaa ku sababeynaysaa faa'iidooyinka ay leeyihiin mar haddii la leeyahay jaamacadaha faraha badan ee tayadoodu aad ay u yar tahay maxay soo kordhinayaan horta sidaan ognahay jaamacadaha faraha badanne waxyaabaha faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah dalkeenna dawlad ma jirin markii hore markuu yani sanadihii ugu dambeeyey ama labaatan iyo todobadii sane lasoo dhaafay waxay door weyn ka qaadan karaan jaamacadahan waxa loo yaqaano hubka dhigis ama qof yacni bajular qaatay waxay la taaragti ahaan inuusan hub qaadanaynin oo aysan suurtagal ahaynin inuusan dadilaynin bal wuxuu raadinayaa in uu shaqo raadsado dhinaca kaleentood waxay qayb weyn ka qaadan karaan nabadeynta iyo nabadda iyo wax lamid a qayb ay ka naqan karaan marka dhinacaas laga fiiriyo waxaa kaleentood faa'iidadooda kamid ah jaamacadaha faraha badan leh ee la furaayo sidaan isleeyahay faa'iidooyinka laga laga heli karo oo mujtamaca ka heli karo waxaa kamid a shaqo abuuris waaye maadaama dalku uusan lahaynin dawlad yani yani qaadato shaqaalo badan qaadato uusan jirin oo xoog leh waxaan isleeyahay aragti ahaan in shaqo abuuris ay naqon karaan oo dad badan ay ka shaqeeyaan jaamacadaha hadda furmaayo ay ka shaqeeyaan sidoo kaleentood waxaan isleeyahay faa'iido darro way jirtaa laakiin meesha waxaa la rabaa dowrkii wasaaradda waxbarashada inuu meesha kasoo kasoo laabto oo wasaaradda waxbarashada iyadu ay la timaado waxa loo yaqaano ii sheege maaragtay assessment ay la timaado jaamacadaha ay qiimayso laakiin maanta meesha aan ku sugannahay faa'iidooyinkaas in laga heli karo ayaa ii muuqataan ee aragti ahaan maxamed xuseen waa mahadsan tahay cabdimahad mar dhow waxaa sheegtay in faa'iido darro badan ay leeyihiin jaamacadaha marka maxaa doodaada ugu cugsan kartaa oo aad ku doodeysaa oo dhinaca faa'iidada
walla horta ustaadka aad buu umahadsan yahay waa ruo horta wax walba faa'iido iyo khasaaro way leeyihiin laakiin xaqiiqada markaan ka fiirino dhowr arrimood marka hadda la fiiriyo waxay ila tahay waaqica lagu jiro naftarkiisa sax maahan inaan jaamacado badan kuma haboona sababtoo ah resortiga ama waxa la haysto ayayba ku xiran tahaba jaamacadda waxaa jiro kritoriyooyin iyo nidaam iyo shuruuc jaamacadda markay soo buuxiso loo aqoonsanayo jaamacad saabka sida uu sheega waxaa doorkii meesha ka maqan wasaaradda waxbarashada taasoo criteria iyo la imaan laheyd waxa ay jaamacaddu markay soo buuxiso ama requirementiga ama waxa looga baahan yahay markay soo buuxiso jaamacad loo aqoonsan lahay hadda dhibka magaalada ka jira waxa waaye ama dhibaatada jaamacadaha faraha badan ay ahaayeen dowrkii wasaaradda waxbarashada meesha ka maqan dhibaatada jirta waxa waaye jaamacadihii qaarkood shahaado bilaashaad heli kartaa taas waa dhibaatada jirto qofkii marka haddii uu helayo shahaado bilaasha lacagna ma bixinaayo oo lacagta faraha badan ma bixinayo waktiga faraha badanna ma bixinayo marka dhibaatadaasay qayb ka tahay resourciga loo baahnaa lama helayo oo maanta macalimiin konton iyo saddex jaamacadood ama konton iyo afar jaamacadood ama konton ama lixdan wax ku dhow jaamacadood kabargareya lama helayo oo magaalada waxaaba ku yar kaadiriintii ama dadkii wax yaqaanay jaamacado yar mooyaane waxay ku jirsan yihiin wax arday laga qaado lacagta ardayga laga qaadi karo ama incomeka familiyaasha soomaalida dadka soomaalida wax ku qaro lacagta qofkii familkii laga qaadi karo ama average incomeka soo gala wixii ka go'i karo waxbarasho uu go'i karo wax cayimanoo la yaqaano marka labaatan doolar ama shan iyo labaatan doolar oo arday aad ka qaaday kuma kafargarayn kartid lixdan ilaa toddobaatan professor iyo guri ijaara iyo running costigii iyo wixii faraha badan waxaa laga yaabaa numberka jaama dadka jaamacadda diyaar ku ah ama secondaryga kasoo baxay ee waxbarashada sare ku biiro tershariga ah soddon kun ilaa afar soddon kun ilaa afartan kun inay gaarayaan soddon kun ilaa afartan kun waxaa saxa saddex jaamacadood hayn karaan ma u baahno nidaam decentralization ah oo jaamacado fara badan oo mtin ma u baahno waaya su-aashaasaan jeclahaba inaan weydiiyo hadda maxamed xuseen maxamed xuseen ka waran haddii jaamacadaha ay isu tagaan oo ay isku biiraan oo lagaga soo saaro magaalada jaamacado yar oo tayab wanaagsan leh ka waran fikirkaas horta sidaan horta isku waafaqsannahay ustaadkana sida uu sheegay dabcan haddii yacni la sameynaayo waxbarasho waxyaabaha aan isku waafaqsannahay waxay ila tahay inay tahay waxbarasho waxa dadka widi karo waa dawlad aslan marka ugu horeyso waxaana hore u sheegnay in dowrkii wasaaradda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay dowrka wasaaradda waxbarashadana waxa uu ahaa inay yacni samayso criteria iyo macaayir inay samayso waxa jaamacad naqon kara iyo waxaan jaamacad naqon karin dalku hadduu sii hagaago waxay ila tahay aragtidaas meesha u imaanaysaa oo dalka haddii uu sii dego wadanku shuruuc u yeelanaya oo dhinaca waxbarashada ah ustaad sida uu sheegay waa ku waafaqsanahay runtii oo ah jaamacadaha dadka furayo inaysan ehel u ahaynin badankooda oo ay yani ay ka gashay ama business inay ka gashay ama maaragtay quutilyoon inuu ka galay waxbarashada iyo quutilyoon nin raadinayana meel ma isla mari karaan marka waxay ila tahay aragti ahaan jaamacadaha inta aanan yani laga hadlin wasaaradda waxbarashada in iyadu dawrkeedii ay la timaado oo ay iyada hormuud u noqoto jaamacadaha aanan tayada lahaynin inay isku aadiso oo ay meel isugu xirto ay jaamacad ka dhigto aragti aan qabo waayay waana ku waafaqsanahay laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo xilli hadda aan joogno meesha aan ka fiirihaya ama angalka aan ka fiirihaya meeshaas waaye oo ah in shaqaaleyn badan ay jirto maxaa la yidhahdaa arday badan oo qora qaada laheed ama si kale loo isticmaali lahaa in dhinaca kalento aan laga isticmaali karno qofkii arday ou yahay tayadiisa ha liidato laakiin aniga waxay la tahay through the time qofku inuu isdhisi karo oo uu wax naqon karo waana yani qabaa yani jaamacadaha qaarkood in maaragtay aysan naqon karin jaamacado laakiin dhinacaasaan aniga ka fiirihayay waa mahadsantahay maxamed xuseen gabagabadii dooda ayaan soo gaarnay cabdimahad adiga maxay kula tahay xalka muxuu ku jira xalka aniga waxay ila tahay wasaaradda waxbarashada in hadda meesha wax laga qaban karaa la joogaa ugu yaraan in wax laga qabto criteria loo sameeyo si jaamacadaha hadda magaalada dhowr jaamacadooda jiro ilaa shan ilaa lix gaarayo oo macquul ah oo criteria standardki u dhow wax badan oo standard ka midna buuxiyey in kuwaasna ranki gooniya dowladdu wasaaraddu ay ku qorto criteria gooniya ay siido oo kala sarreyn ay jirto kuwa kalena shuruudo loo diro ay soo buuxiyaan hadday soo buuxi waayaanna in laysku daro ama ay ogolaadaan inay isku biiraan nankooda si ay awooddooda iyo kabitaalkooda ay isugu darsadaan iyo waxa resourciga ay haystaan si ay wax muuqdo oo macno la usoo saaraan waa mahadsan tahay maxamed xuseen maxamuud adigu maxaad ku dar lahayd waxaan ku darayaa waxaan isleeyahay ustaadka soo u sheega waayay aragti ahaan waan qabaa waxaan qabaa wasaaradda waxbarashada dowrkeeda ha qaadato meesha ugu fiican oo xalka ah waxa waayey in wasaaradda waxbarashada ay la timaado shuruucdii shuruucdiina ay ku fuliso jaamacadaha criteriyada ay samaysana qofkii soo buuxi waaya ama jaamacaddii ama institutionkii soo buuxi waayaan inay ka yani ka saarto ama ay maaragtay jaamacado badan ay isku naqdaan jaamacad oo hal xaba ay naqdaan waxaan isleeyahay tayada meesha ay ka imaan karta meeshaas waaye waa qabaa aragti ahaan waana ku waafaqsanahay wasaaradda waxbarashada dowrkeeda inay soo laabato ayaa ugu muhiimsan oo ugu fiican oona isleeyahay maaragtay wuxuu bedeli karaa haykalka waxbarashada iyo tayada waxbarashada soomaaliya
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa marti igu ahaa cabdimahad abshir caraale oo ah madaxa qaybta akadeemiyadda ee jaamacadda hormuud ee magaalada muqdisho iyo maxamed xuseen maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhegaystayaal gunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa dhinacii heesaha mar kale haddii aynu jallecno waxaan dhegaystayaasha aanu markaa u ciyaaraynaa heesta uu ku luuqayo fanaanka cabdi tahliil warsame iyo heestiisa ugaaso
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi ugaasayuulo fanaanka cabditahliil warsame ayaan ku soo gebagabayn doonnaa idaacaddayadii fiidnimo oo halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo guud ahaanba bahda v o edila tan iyo idaacaddan idaacadda xigteentan isugu iman doonna sidaa iyo nabadgelyo